Ritter Jr.
habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabtiga bisha disembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatankana waa siddeed iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo duniyada v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daadure qodobada aad ku maal doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal beeleeda ay dad ku dhinteen oo ka dhacay gaalkacyo laba meelood iska soo horjeeda dad walaala baana degen dagaal baana dhex maray dagaalkiina dee khasaaru khasaara way buugeysay dagaalkaas waa xug ah ilaahay xaggiiska xukman weeye waxa lefoosaalka shareecadda oo ka soo horsaaran yahay ma jiro waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha maamulka s s c khaatumo oo ka hadlay kabixidda maamulka kumeel gaarka ah iyo doorasho uu maamulku qaban doono sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska washington hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafda uu hogaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti kadib martiqaad uu ka helay dhigiisa ismaaciil cumar geelle sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda soomaaliya ee soona halkaas uu ku joogi doono booqasho maalina labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyaga oo diiradda saari doona iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka askari ka tirsanaa ciidamada bakistan ayaa ku dhintay toddoba kalena oo ay ku dhaawacmeen israsaaseyn dhex martay ciidanka afghanistan iyo kuwa bakistan sida ilo amni ay u sheegeen wakaaladda wararka ah ee a f b maanta iskahorimadiyo isku googoos ah oo la adeegsaday hub culus ayaa saqdii dhexe xalayto waxa uu labada ciidan ku dhex maray xadka u dhexeeya gobolka khaybar bakhtunwa ee dalka bakistan iyo gobolka khost ee dalka afghanistan sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac rasaastaasi la isu weydaarsaday ayaa timid kadib markii maamulka talabaan ee afghanistan ay bakistan ku eedeeyeen inay dishay afartan iyo lix qof oo u badnaa haween iyo caruur weeraro cirka ah oo toddobaadkan ka dhacay meel ku dhow xadka ilo dhanka ammaanka ah ee bakistan ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku dhuumaalaysanayaan agagixisada inkastoo islaamabad aysan si rasmi ah u xaqiijin duqayntaasi inay fulisay mas-uul ka tirsan maamulka gobolka khoost ayaa wakaaladda wararka ee a f b wuxuu u sheegay in iska horimaadkaasi oo dhacay saacadihii hore ee sabtida maanta uu ku qasbay dadka deegaanka inay ka barakacaan halkaasi mana jiro wax khasaara oo la sheegay inuu soo gaaray ciidanka afghanistan dadka rayidka ee ku nool aagga go'doonsan ee koonfurta caasimadda suudaan ee ay dagaaladu aafeeyeen ayaa waxaa gaaray kolonyo gargaar oo ah tii ugu horreysay toddobaadkan tan iyo markii dagaalku u bilowday labaatan bilood ka hor sida ay sheegeen mutadawiciin maxalliya ilaa iyo siddeed iyo labaatan baabuur ayaa gaaray deegaanka jabal awliya oo dhanka koonfureed ka xiga khartuum qaybta gurmadka deg dega ee gobolka oo qayb ka ah shabakad iskaa wax u qabsa ah ayaa waxa ay isku dubaridi doontaa gargaarka sida ay sheegeen mutadawiciinta kooxda maxalliga iyo unisef ayaa sheegay in sahaydu ay wax ka tari doonto baahiyaha caafimaad iyo nafaqo ee markaasi caruurta iyo qoysaska tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo laba boqol oo kun jabal owliah ayaa waxa uu ka mid yahay deegaano badan oo ku yaala dalkaasi suudaan oo ay soo food saartay macluul baahsan kadib markii dhinacyada dagaalamaya ay gooyeen isu socodka dagaalkani ayaa waxaa ku dhintay tobannaan kun waxaana ku barakacay in ka badan laba iyo toban milyan oo qof taasi oo sababtay mid ka mid a dhibaatooyinka bini-aadminimo ee ugu waaweyn ee caalamka warkeena dhegeystayaal waa naga intaas in ka badan labaatan qofa ayaa dhimatay tiro kale oo badanna way dhaawacmeen kadib dagaal aroortii hore ee saaka ka dhacay deegaanka jicboor ee gobolka mudug sida dad goobjooga ay v o eda u xaqiijiyeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa dhammaanba ay ka tirsanaayeen dhinacyada dagaalamay faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq in ka badan labaatan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal xooggan oo waa berigii hore ee saakay ka dhacay deegaanka jiicboor ee gobolka mudug waxaana goobaha caafimaadka ee degmooyinka galdogob iyo gaalkacyo la gaarsiiyey dhaawacyada afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cali cismaan xaashi ayaa v o a uga warramay dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay
dad walaala baana degan dagaal baana dhex maray haye dagaalkiina dee khasaaruu khasaara weyn buu geystay maxaa laga ogyaa khasaarahaas marka
kalley dhinaca kana khasaaraa ka jidha oo oo dhimashada dhaawacood waa ka jiraan dhinacana waa sidoo kale halgan
bal muxuu ku salaysan yahay dagaalka nabadoon
dagaalkaas waa xuba ilaahay xaggiiska xukman weeye waxa lefo hadda uu saaran yahay waxa lefo saaka shareecadda oo gasha uu saaran yahay ma jirto
maxaa lagu tilmaami karaa marka dagaalkan soo laalaabtay
waxaa lagu tilmaami karaa kooxaha dhexaysaha inay lug ku leeyihiin waxaan ahaynoo lagu tilmaami karaa ma jiraan muslimka inay isku baynayaan dadaallaa socday la doonaya in lagu dhameeyo xiisadda deegaanka galbeedka gobolka ka taagan waxaa moodaa in dadaaladii ay fashilmeen oo dagaallo soo laalaabanayaan maxaa dadaalada dhabar jibiyey
naw dad odayaala baan nahay nabaddaana ka shaqaynaa naw saakay baan tagnay dhinacaana waa joojinay oo xabadii hadda ka dhacaysa waan ka joojinay ummaddana waxaan ku wacdigelinay ilaahayna ka cagsadaan qofku waa uu ku dhimanayo waa waa ku dilaya labada waa inuu ogyahay kuna xisaabtamaa odayaal ahaana now shaqo fiican baanu ka qabanay ilaahay idankiis haddana xabaddu waa taagan tahay xilligan dhinaca kale duqaydeedii dhaqanka ma la xiriirtay
labadana xariir aad maanta hore xiriir baanu lahayn wada shaqayn fiican baanu awal lahayn deeftan shaqadu aad bay nooga taagan tahay markaan
doorkii maamulada meesha ma ka muuqdaa mise gaabis baa jira
maya maya wax maamuloo meeshaan la kuriyo ma jira haye maxaad ku baaqileed marka nabadoon
wax maamulo oo wax maamulo oo meeshaan lu kule sida degaana oo beela ah oo darisaada walaalaha wax dhex mareen weeye wax maamulo hadda anu qolo kale aan eedeynaynana ma jidho wa anagu agtaan la wadaagno galmudugna sooma gelin horena uma soo gelin haddana lukuma leh
maxaad ugu baaqileed dadka labada dhinac ee dagaalamaya labada dhinac dad awada darisaa bay ahaayeen dad walaala ehel aan kala guurayn bay ahaayeen dagaal baana dhex maray waxaana iska dagaal beeleed ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa inuu iska soo dabar go-o odayaashuna waxaan dhinaceenaanaan ka shaqaynaynaa
dagaalka maantay ayaa daba socda dagaal maalin ka hor ka dhacay deegaanka jiicboor ee galbeedka gobolka kaa oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan halka mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka ka socda galbeedka gobolka kaa oo u dhexeeya beelo wada degan deegaanka islamarkaana sababay dagaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan muddooyinkii dambe waxaa deegaanada galbeedka gobolka ka socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayay dhammaynta colaadda ha yeeshee ma noqon mid midha dhashay waxaana dadaaladii socday dhabar jebiyey dagaalada mar kale deegaanka dib uga qarxay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
waxaa degan xaaladda deegaanka ee dawcali ee ka tirsan degmada xarshin ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhaceen goobtaasi ayaa haatan waxaa la geeyey ciidamo militari oo ka socda dowladda federaalka warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata deegaanka dacwali ee hoos yimaada degmada xarshin ee gobolka faafan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo ku dhex mareen ciidanka booliska dowladdeegaanka soomaalida iyo waxay ugu yeedhay dowladda deegaanka dabley hubaysan oo xadka somalilan ka soo tallawday dagaaladaasi waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac haddaba si colaada loo damiyo waxaa maalmo ka hor magaalada jigjiga soo gaadhay wafdi ka socday somalilan oo uu horkacayay wasiirka arrimaha amniga gudaha somalilan ayna ku wehelinayeen wasiirada gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo weliba taliyayaasha ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee somalilan iyagoo kulamo kula qaatay xarunta madaxtooyada dowladdeegaanka soomaalida mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa taliyaha booliska federaalka etoobiya saraakiil sarsare oo ciidanka militariga ah iyo weliba mas-uuliyiinta deegaanka uu horkacayay wasiirka madaxtooyada dowladdeegaanka soomaalida shirkaas ayaa lagu sheegay in is-afgarad laga gaadhay colaaddii ka dhacday deegaanka dacawaley nabadna uu ku soo dhammaaday iyadoon warbaahinta lala wadaagin waxyaabaha lagu heshiiyey laakiin ilaa lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ka mid ahaayeen sidii marka hore colaadda loo joojin lahaa goobtana la geeyo ciidamo militari ah oo haatanba la geeyey ciidamo militari ah deegaanka dacwaley siday v o da u sheegeen dad deegaanka ah iyo kala qaadidda ciidamada labada dhinac ee dagaalka ku dhex maray deegaankaasi iyo weliba in la sii wado howlihii nabadaynta iyadoo si wada jir ah looga shaqaynayo si kastaba waxaa haatan degan xaaladda deegaanka dacwaley ee maalmihii lasoo dhaafay lagu dagaalamay iyadoo haatan ay ku sugan yihiin goobta ciidan ka socda dowladda dhexe ee federaalka etoobiya maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
hogaamiyaha maamulka s s c khaatumo cabdiqaadir ow axmed cali fidhiya ayaa waxa uu ka hadlay kabixidda maamulka kumeelgaarka iyo doorasho uu maamulku qaban doono isagoo sidoo kalena ka hadlay xiriirka maamulkaasi iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamulka puntland warkan waxaa noo soo diray cabdikariim olol hogaamiyaha maamulka s c khaatuma mudane cabdiqaadir axmed ow cali oo kulamo kala duwan la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee caasimada maamulka s c khaatuma ku sugan ayaa ka hadlay mudaxileedka maamulka s c khaatuma sidoo kalena kumeelgaarka iyo kabixistiisa iyo samaynta dastuur iyo shirweyne ay isugu yimaadaan beelaha deegaanada s c khaatumo in labada sannadood ee kumeelgaarkaa kadib deegaankeenna laga dhisayo laga hirgelinayo maamul goboleed buuxa oo dhammaystiran inaynu qorno heshiis bulsho oo loo dhan yahay inaynu qorno dastuurkii lagu dhiqi lahaa maamul goboleedkeenna muddada soo socota guddi dastuur baynu magacaabi doonnaa sharciyadii ansixi buu baarlamaanka ka doonan doonaa dastuurkii buu diyaarin doonaa marka uu soo dhammaado mey or juun waxaynu qabsan doonnaa shirweynihii ku qornaa cahdigeenna ku meelgaarhka ah shirkaasoo shir masiiriya ajandhayaasha lagaga hadlayabaa waxaa ugu horrayn doona in ergooyinkaasi ay ansixiyaan dastuurkii lasoo qoray si uu u noqdo heshiis bulshadu isla qaadatay doorashada u dambaysa ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxay dhici doontaa maantii hoggaankan la doortay oo ku beegan shanta agos haddii ilahay ka dhigay
sidoo kale hogaamiyaha ayaa ka hadlay xidhiirka dowladda puntland iyo s c khaatumo ka dhexeeya waxa uu sheegay hogaamiyuhu inaysan jirin wax dhibaato ah oo xidhiirkaasi ay isku qabaan labada dhinac maamulka puntland waa maamul aynu darisnahay walaalanahay aynan kala maarmi karayn maamulka s c khaatumo dowladda puntland iyo shacabkeeda wax dhibaataa kuma qabaan sidoo kale ma jirto dowladda puntland iyo shacabkeedu dhibaato ay ku qabi karayaan ama ay ku qabaan maamulka s c khaatumo iyo bulshadiisa waxaanu ka duulaynaa in la ahaado laba maamul oo walaala ah oo derisa oo isgarabsada sidii lagu gaadhi lahaa iskaashi noocaasana qorshayaasheedii gacantaa lagu hayaa waxna waa ka bilaaban yihiin sidoo kale hogaamiyaha maamulka s c khaatuma mudane cabdiqaadir axmed oo cali firdhiya ayaa ka hadlay xidhiirka dowladda federaalka ee soomaaliya isagoona sheegay kaasi inuu ku qotobo heshiiskii ay lixdii februari ay gaadheen dadka deegaanada s c khaatum ee ka mid ahaanshaha dowladda federaalka ee soomaaliya cahdiga kumeelgaarka ah ee inoo qoran iyo bayaankeennii six february labadaba waxaa ku cad in degaankani uu yahay degaano ka tirsan dowladda federaalka ah golaha fulintu siyaasad cad bay waxay ku gaadheen in dowladda federaalka ah lala sameeyo xiidh joogtaah in laga baadi doono xuquuqdii degaankan iyo bulshada tan hadday noqoto mid siyaasadeed mid adeeg bulsho mid matalaadeed intaba iyo mid horumarineed qorshaha siyaasadeed ee u degan maamulkeennu waxaa weeye wixii laga helay ee xuquuq ah waa ku mahadsan yihiin waxa ku maqanna in loo maro janalo diblomaasiyadeed oo meedhal noqon karaya dowladda federaalka ah ee fadhigooda muqdisho yahay maamulkeenna kan waxay u aqoonsatay sidii innagu aynu u dhignay maamulku meelgaara oo ka arrimiya degaanada tan maamulkeennu wuxuu si wada jira oo dhammaystiran uga howlgalay in qorshahaas isbeddelka qaranka ee shanta sane soo socota dadkan iyo degaanadan laga qaybgeliyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka s c khaatuma mudane cabdiqaadir axmed cali firdhiye ayaa ka hadlay xaaladda gobolka sanaag xaaladda colaadeed iyo dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada ceergaabo iyo guud ahaan gobolka sanaag waxaan u sheegayaa shacabka s c khaatumo guud ahaan waxaa la gaadhay xilligii qof waliba gurigiisa uu fadhiisan lahaa kuna nabadgeli lahaa meel kasta ahaadee cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halkaa dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka
kulanti waaad meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan ku codsuubnay inay nagala qayb gasho gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka soomaaliya marwe safiya xasan maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho oo xafiiskeeda aan ku booqanay barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa bal waase xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku dhibaataysnaa xabsiyada dibadda oo dhowaanahan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adda iyo meelo kale iska kaashteen in dib dal badan loogu soo celiyahay magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya sidoo kale waase xaaladda barakacyaasha ku jira xaryaha ku yaala muqdisho iyo qaxootiga ku nool magaalada muqdisho oo dalal ay ka joogaan qaxooti badan oo soomaaliya ay meengeliyo u soo aadeen kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee gudoomiye aad baad u mahadsan tahay bal marka hore si gudaha hormuxo nooga siisaa muxuu yahay waxqabadka hay-adda qaxootiga iyo barakaasha qaranka
bismillahi raxmaan raxiim maalin wanaagsan cabdiqaadir okay walaal waa mahadsan tahay inaad maanta nagu soo booqato xafiiska hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka ee muqdisho howlaha hay-addu waxaa weeyaan in ay maaragtay fulato ilaalinta xanaaneynta dadka nugul qaxootiga barakacyaasha iyo dadka dib wadanka ugu soo noqda hay-addu waxay haysataa xafiisyo maamo goboleedyada ku yaala iyo xarunta weyn ee muqdisho shaqooyinka aan hadda qabanay waxaa weeyaan sharciga qaxootiga oo la meelmariyey soomaaliya sharci qaxooti hore uma ay lahayn sharcigaas oo ka turjumaya bulshada nugul ee nagu soo wajah degan noo noo soo hayaantay oo qaxootiga ah wadamo badan nooga yimaadeen oo wadanka nugulana si dadkaasi ay u heli lahaayeen meel ay guri ay u arkaan oo gurigoodii ay dareemaan sida soomaalida oo kale ee wadanka degan waxaas kaloo baarlamaanka yaala sharciga ilaalinta ama xanaaneynta dadka ku gurya baxay wadanka gudihiisa ee barakacayaasha loo yaqaano dadkaasoo hadda nambarka qoran uu sheegayo ilaa iyo afar milyan oo qof inay wadanka gudihiisa ku gurya baxeen sharcigaa wuxuu xanaaneynayaa in dadka dib loo dejiyo guryahoodii loo celiyo deegaamadii maxaan ku irahdaa in maaragtay shaqooyin la abuuro in dadka maaragtay amnigooda la dhowro in dadku maaragtay loo sameeyo lala raadiyo maaragta hadday la helin deegaamadii hore in maaragta wadanka gudihiisa lagu xanaaneeyo marka shuruucdaas ayaa maaragta ka shaqeyn oo sharciga sida weyn isha lagu waay waa sharci qaxootiga oo soomaaliya ay meel marisa ama hay-adaha baarlamaanku ay meel mariyeen marka sharcigan muxuu xuquuq siinaa qaxootiga dadka soomaaliya joogo oo dabcan wadamadooda colaadaha uga yimid
waa mahadsantahay sharcigan qaxootiga waa sida dee anaguba wadamada kale ugu ugu baxnay maaragta nolol uga doonanay ayuu wuxuu siinayaa qofka qaxootiga ee wadanka jooga hadda waxaa jooga dad sisibaariin ah oo muddo soddon sano ku dhowaad wadanka jooga siiriyaan soon yemenis suudanis oo hadda aada noogu soo batay iyo wadamo kale marka wuxuu ogolaanayaa in dadkaas ay helaan xuquuq aadanaha u baahan yahaa ama ay dareemaan inay wadankii ay ka mid noqdaan bulshada kale ay sharci helaan hadda waxay isaga dhex nool yihiin wadankii xataa kama warqabna xaaladaha ay ku sugan yihiin marka in la xanaaneeyo hadda waxaa nala qabta howlaas hay-adda u s h r ee xuquuq aadanaha ee nala ilaalisa laakiin waxaan rabnaa in dowladda soomaaliya ay mas-uuliyadda qaadato oo dadkii hadda caruur leeyihiin caruurta iskuulaad u helaan shaqo abuur shaqooyin ay helaan in deegaamo la siiyo in laga warhayo bulshadana ku dhex nool wadanka gudihiisa
waxaad og tahay qawaaniinta caalamiga maan konfenshinada qaxootigu marka dalalka loo qaxo in dadka ugu dambeyn ay sharciyo helaan oo ay muwaadiniin noqdaan oo baasboorka qaataan marka ugu dambeyn marka la fiiriyo sharcigan ee soomaaliya hadda meel marisay hay-addu ay sameysay qofka xuquuqda ugu dambeysa heli kara maxay noqonaysaa qofka wadankan ku nool tusaalahaan tobanka sano
horda sidaad ogtahay soomaaliya way soo kameysaa iyada naftigeeda ayaa culaaba iska saaraya waad aragtay dee constitutionkii laga shaqeynayo dowladii naftigeedu hadda soo kalmaysa laakiin adendgool waxaa weyaan qofkan inuu dareemo home meeluu guri uu asaga leeyahay inuu helo oo maadaama ay wadankii ku noolyahay inay helaan xuquuqda qofka kale oo soomaaliga uu ku leeyahay wadan gudihiisa haday noqoto travel document haday noqoto shaqooyin inay helaan adiga inay kamid noqdaan bulshada sida anagu aan gonahay wadamada kale
guddoomiye dhowaan waxaa si weyn isha loogu haya dad badan oo qaxootiya ku dhibaataysnaa libiya iyo meelo kale dalka dib ugu soo celiseen oo qaarkood labaatan sano qarnaayeen xaalad adag maaragtay laga soo tabin jira libiya bal warbixin guud naga sii dadka dib loogu soo celisho wadanka
dhowr nooc ayay isugu jiraan dadka dib looga soo celiyay wadanka waxaa jira dad aan kasoo celinay yemen india china libya malawi dadka waxaa weyaan ayagaa waxaa la dhahaa volunteer retornyway ayagaa dooranaya waxay leeyihiin hana la celiyo marka waxaan la kaashanaa adduunka inuu nala kaalmeeyo in dadka haddii qofku asaga soomaaliga uu amni xumo ku dareemayo wadan kale in markaasi toddobaadka markay soo dhacaan inta tabarta loo heli karo lama wada heli karo hadda yeman oo kale toddobaatan kun ka dhawaad ayaa lagu sheegaa dadka joogan dowladda hadda oo soomaaliya kaama ku jiro arjoonay inay soo laabtaan oo ku dhiban dagaalada ka dhacay sacuudiga iyo yemen marka u baahan dib inay ugu soo noqdaan libiya waad aragtay magafe dadku uu xirtay oo maaragtay dowladda libiya ay soosoo aruurisay oo u badan gabdho iyo dhalinyaro aada u liito silic iyo rafaad ku nool dadka marka waxaana la kaashanaa hay-adda i o m u s h r iyo dowladda soomaaliya iskaashanaysa annagoo isticmaaleyna sharciga adduunka ee xuquuqa aadanaha in markaa laga soo fujiyo dhibka uu qofka soomaaliya ku sugan yahay situationada qaarkood bay bay waxaa ku dhaca dadku inay xataa ay ku curyaamaan ama maaragtay maskaxiyan ay ku dhaawacmaan marka aad bay maaragtay u dadejinayna baryahan iyo toddobaadkaasi annagoo dowladoo dhammaystiran wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adaha dowladiga oo dhan
xaggee ugu darneed meelaha dadkaad ka keenteen markaad la sheekaysateen xaggee eed meelaha ugu xanuunka badan dadkan lagu haya ma laga soo celiyo
walay dad waxaa jira hadda kasoo qaad dadkii doontu la rogmatay dhalinyarada u badnaa waa qaarba kamida libiya waa meelaha noogu dhibka badan ee dhalinyaradu aada xabsiyada kuwa ku xiran wadamada kale wadamo ay xabsiyo kaga jiraan baa jira afrikada hadday noqoto ama yurub ay noqoto oo dhalinyaradu xirxiran yihiin ama dadku ku dhiban yihiin meelaha waa ugu adag dadka maaragta ama dadka la haysto marka wadamadaas ayaan la kaashanaa haddii qofka criminal uusan gelinin oo wadankaa loogu dhegan yahay uusan ku dheganin xataa taa naftigeeda waa laga shaqeynayaa in maaragtay lala nagooshi gareeyo oo la dhaho in laga wada hadla si maaragtay qofkaasi toole dhibanaha loosoo furdaamin lahaa marka dadaal xoog badana ugu jirnaa anagoo kaashanayna adduunka waa mahadsantahay safiya xasan arrinta libiya magafayaashu sheeko xanuun badanay ahayd dadka soomaaliduna aada bay labaatankii sano ay dhegahooda maqlayeen marka dad baa laga soo alishay sheekooyin xanuun badan baa markay soo degeen la tabiyey bal arrinta libiya oo kale haddaad ugu khayr dul istaagto daruuf noocaa baa ka jirto
libiya walaal aada baa horta iisoo laabtaan dad aada iyo aada u dhiban oo dhalinyaro u badan tahriibay oo maaragtay wadankii ka haajirisad ogtahay dee wadankii shaqooyin ma wada la yaalaan dhalinyaradii waa way wada baxsadeen duumay raaceen qaabbaa dhidka kusii dhinta qaabba xabsiyada ku rafaada qaabba maaragta la torture gareeya hostage loo qaataa marka there's a chain of a silsilad isku xiran ciyaalkii eh, siiba dhalinyaradii adig marka shan iyo toban ilaa iyo soddon inta u dhexeeya maaragtay ama ka yar mararka qaarkood oo waxaa jirta la wato magaalada laga wato oo loo loo sheekeeyo la yiraahdo maxaan ku rahdaa adduunyadiibaa kheyr ka jiraayo maaragtay waa tegaysaa meel dhexa marka waxaa loo qabsadaa afduub lagu haystaa kuwaasaa marka ilaahay dee qofku u sahlo oo oo dowladaha dowladda iyo labada dowladood isla hadlaan wixii laga soo furdaamin karo oo dowladuhu nala caawiyaan sida dowladda libiya ambasadorkeena libiya jooga ay nala kaashadaan invoyga madaxweynaha xafiiska madaxweynaha hay-adda u n i o m iskaashato dee inta iskala kaashado wixii laga soo furdaamin karo baan kasoo furdaaminaa laakiin waa silac iyo saxariir markay yimaadaan dhalinyar ayna aada ugu badan yihiin gabdho iyo wiil isugu jiro qaarkood xataa ee lasoo jirdilo maaragtay dhaawacyo la yimaado wadanka oo maaragtay ayagoo cunugii qurux badan sawirada maaragtay wiil maalin dhaweyta wiil wiiljeer lagu shidayo inaad aragta ma garanayo oo isagoo paralyze la keenay qaar xubnaha ka jajaban xubnihii kala laalaado in yar mid yaroo sanka ka jaban yahay oo sanka qeyb maqan tahay mid waxaad arkaysaa aada dhib silac iyo saxariir bay wallaahi lasoo laabanayaan dhalinyarada qalbi jab ku wada dhacday marka biidnillahi karin waan dadaalaynaa inta tabarteena anagoo kaashanayna adduunka iyo iyo intiisa aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambeyso dadkan markay baxayeen ama weli waxaa la aaminsan jirta dad gudaha jooga oo dadka tahriibiyo oo waxan ka shaqeeyo waxaana kamid tahay dembiyada waaweyn oo la galaahay ee dhoofinta dadka ama tahriibinta marka shuruucda aad ka shaqeynaysaan ama aad ka shaqeyseen ma ku jirtaa in waxaan ay dembi tahay oo ay tahay in la iskula xisaabtamo
absolutely waa waa sharci daro waana howl mataqaana dowladda xarumaheeda shuruucda ay ku mashquulsan yihiin oo qaar xataa kamid a ay u xiran yihiin inta aan maqlay hadda marka biidnillah kariim waxaan lawadaa olola looga hortegayo maaragtay in dhalinyarada aan maaragtay lagu jahaynin meel wadkoodii loo loo wado waalidiintiina hadda taleefanadu madamay habeeni maalin maaragtay hadday noqoto xafiisadeena kale dowliga siiba wasaaradda arrimaha dibadda aada bay u dhiban tahay oo maalinba taleefanadii la wacay laleeyahay caruurtii noo soo celiya ama dadkii nala kaashada ayagoo markaas ilmahaasi markii hore sheeko beena lagu waday oo laho maaragtay filin beena loo shido magaalada dhexdeeda inta laga aruuriyay marka silsilad dheer oo isdaba socota weeyaan ilaa iyo magafaa wuxuu ka bilowdaa wadanka gudihiisa ilaa iyo dibadiisa marka dabagal bay dowladda qeybteeda shuruucda maxaankeeda maxkamadaha iyo
arrinta barakacayaasha waxaa tiri afar milyan baa baraka ah muqdisho waxaad og tahay iyo daafeeda barakacayaal badan baa ku nool gobolay ka yimaadaan waxaa la yidhaahdaa sidii sax looma looma maamulno in hooyo kaamil lagu hayo wax lagu siyaahay waa mustaqbal beelkeedii marka ma jiraa qorshe cad oo kale leedihiin barakacayaasha absolutely hadda waxay ka go-an tahay qorshaha qaran ee dowladda hadda ay wado ayaa waxaa ku jira shuruucda sharciga baarlamaanka hadda noo yaala oo ilaalinaya xakameynta in dalkaasito loo kala loo raadiyo in deegaamadoodii haddii amnigu uu noo saamaxo daagma loo dib looga celiyo in deegaamada maaragta ay hadda degan yihiin lala raadiyo deegaamada oo maaragta amniga adugu amniga aada maaragta dhibaatooyinka ugu badan iyo climatka cimilada ayaa keenaya inay dadkii ay kasoo guuraan ama kasoo nabad kacaan abaaraha iyo waxa ku dhacay marka shaqo ayaa socota hadda oo whole government approach ay tahay dowladoo dhan oo dhameystiran si markaa dadkaasiyta loo dejiyo ogowadee anaga beeran oo ma baxaan oo mataqaanaa wadankeena dhaqaalo ma soo saaro soo awoodeenan waa iska yartahay aan maaragtay aan ku maareyn karna laakiin ma naga go-an tahay absolutely dool soomaali way ka go-an tahay sharciga baarlamaanku noo yaala shuruucdaasaan la tiigsan doonaa beednila karim aada bay umaadsantahay guddoomiyahayaadda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka marwe safiya xasan maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti noogu eeg aad baad umaadsantahay
mahadsaned cabdiqaadir maxamed cabduleh ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna ku soo dhowaada caweyska washington caashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawayska washington ee caawaha waan idinkugu hayo gabadhii markay ururisay alaabtii ay la tagtay ayay fiirisay risiidkii ay wiilashu ay maaragtay lacagta ku qornayd waxay arkeen inaan wax tiba ugu darin gabadhii waxaa la yidhi way soo noqotay iyadoo ooyeysa maxaa dhahay adeeg fiican idinma qabanin miyaa iyo sidoo kale isagoo sii socda ayaa odaygii u yarow ku yidhi yarow yarow adeer loo soo jeesto ku dhahay hee bravo u dhahay wiilkii laaba intuu odaygii la hadluu ku dhahay adeer bravo beesaa ka ron shanka maqnaaba sanadiga gabadato igiga la tumayo umadago banaanku jacaylkii boba ka ilaaliya buur
waxaan ku bilaabe gobolka florida ee dalkan maraykanka gabar ka shaqaysa ama ka shaqaynaysay goob lagu iibiyo bisaha qaybteeda macaamiisha ugu adeegta guryahooda ee bisaha ay dalbadaan ugu geeya goobta ay joogaan amaba loo yaqaano bisa delivery ayaa waxa ay middi ku weerartay qof ay bidso u geysay kadib markii ay saluugtay cadadka tibta amaba bakshiishka amaba qabacda oo uu macmiilkaasi siiyey oo ay afar iyo toban jeer ku dhufatay mindi oo weliba middo keliya aan ku ekaanine waxay horey usii kaxaysatay gabadhaasi nin hubaysan oo weerarkeeda u fududeeya waxay hadda gabadhaasi wajahaysaa iyadoo xabsiga ku jirta eedeymo ah in ay guri aysan lahayn xoog ku gashay isku day dil afduub iyo weerar daran waa sheekaan caawa idinkuga hayo barnaamijkan caweyska washington waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamed cabdi xasan sandheere maxamed marka hore kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington sheekada gabadhan isku madax martay tibta ay saluugtay amaba qabacda loogu dari waayey bakshiish intay ku qanci weyday oy xanaaqday intay qori soo qaadatay iyadoo xanaaqsan dagaal kula soo noqotay qofkii ay u adeegtay marka sheekadaas gadaalaan uga soo noqon doonaa laakiin bal sheekooyinkan ku saabsan tibtan la dhiibo ama qaababkan dadka ay lacagaha isku weydaarsadaan bal haddaad noo dulmartay qaababka dadka ay lacagta isku dhaafsadaan imise nooco tibto waddamadan reer galbeedka aad bay caan uga tahay laakiin bal intaynaan sharaxaadda tibta ama waxa bakshiishka loo yaqaano aynaan gelin saad weydiisay dadku dhowr nooc bay minaa lacag isku weydaarsan karaan transactionka waxay dhahaan qolyahan xisaabaadka ku takhasusay markaa dee qof kuu qabtay shaqo tusaale ahaan qofaa u yeeratay musqushaa kaa jabtay uu ku yimid uu ku hagaajiyey lacagaad ku heshiiseen ayaad siisay ama adeeg kalaad u baahato tusaale ahaan shirkad ka mid a shirkadaha ayaad uga baahatay internet internetkay ku siiyeen bishii lacagtii ay kugu lahaayeen bad ayaad u shubtaa bil walba markaas waa wixii isweydaarsi waay wax isweydaarsi marka saas qofku markuu isweydaarsigaas kuu sameeyo waxa suuragala inaad ka heshid sidoo wax kugu qabtay qof masalan musqusha kuu hagaajiyo kale de waxaa suuragala inaad wax yaro dheeraada ugu dirtid halkaa tibtiyaa soo gelaysa ama bakshiishkii marka waxaa jiri kara hab kaloo ah inaad dee qofka wax ku sadaqaysid oo tusaale ahaan waddaad maraysay qof waxaad aratay qof nugul kula ekaaday waxaad go'aansatay qofkan wax iska sii ood ku leexatay lacag baad siisa dabcan adoo ilaahay ka rajaynaya in wanaag kaas iyo arrintaas waxaa jira mid saddexaad oon adduunka kale caashoy aad looga oqoonin laakiin dhulka soomaalida aad caan uga ah ama aynu joogno waddankii ama meel ka baxsan oo wax loo yaqaano shaxaad shaxaadka afka carabiga haddii la micneeyo micnaheedu waxa waaye baryootan waa shaxaad ninka marka la afka carabiga gaar ahaan yamaniga micnaheedu waxa weeyaan miskiin meeshaan aan ka dhexno oo qof waxba haysan oo oo yani maaragtay in dhaqaale ahaan la caawiyo u baahan laakiin haddaad qof qaraabadaada ku soo wacaa ama saaxiibka ku dhaho caashe caa waxaan u baahanahay way iga jaban tahay intaasi sii kuma dhahaysid allah sahlo marka allah sahlo haddaad ku tirahdid qofkaas waad ku micnaha oo u giftay laakiin qof jidka maraya hadduu ku dhaho walaal waxay si allah sahlaa leedahay mogta waa gartay marka waa laba miskiin marka si loo eego marka luuqad ahaan kelimadda shaxaad la micnaynaayo laakiin dhaqankii baa kala duwaayo laba category ama laba khaanadood bay ku kala jiraan mogta waa gartay marka saddexdaas ayaa qiyaastii noqonaya saddexda hab ay dadku wax isku weydaarsadaan dee in qof shaqo kuu qabtay aad maaragtay lacagteed ku ballantay inaad siiso in qof aad wax ku sadaqaysato iyo teena innaga soomaalida ee shaxaadka ah marka tan tibtu dabcan waxay soo hosgeli doontaa saaad ugu qanacday shaqadii laguu qabtay inaad waxoogaa qofka wax dheeraada ugu dirtid marka intaasoo nooc ayaan dhihi karnaa bini aadamku soomaalidu ay ku jiraan ayay isku weydaarsan karaan wax waxaad ka warantaa arrintan ku saabsan tibta oo dalkan maraykanka aan joogno sida weyn looga yaqaano oo dadka qaarba laga yaabo inay ku xisaabtamaan bal taana haddaad nafahansiiso waa garan tibta eh, innaga soomaaliya berigii hore bakshiish baan dhihi jirnay inkastoo laga yaabo dadka da-da yareynayna magaca u aqoonin laakiin tibtaasi inta badan waxaa la dhahaa wadamada reer galbeedka ayay ayay ka ka samaysantay inkastoo wadamada like asia waxaa la yidhahdaa japan iyo korea oo kaliyo lagama yaqaano haddii qofka tibya loogu daro waxaa laga yaabaaba qofkii adeegaya tibta loogu daray inuu arko wax kale oo inaad maaragtay aad liiri sidoo kale marka dhaqamadan aduu reer galbeedka hadday noqoto yurub iyo ama dadka yurub ka yimid hadda maraykanka ku nool ayaa ayaa ugu badan meelo waxaa jira aad looga isticmaalo tibka shaqooyinka gaar baan ka wadaa tusaale ahaan qofka timaha jara haddaadan tib ugu darin yacni waa wax kale aad u ekaanaysa qofka kabalyariga ee ka shaqeeya eh, makhaayadoo kale sidoo kale iyo qofka tagsiilaha ah xitaa caashay waxaa soo hoosgalaya arrintaas baabuur hadda waxaa soo baxay micnaha waxaad soo baxay barnaamijyo eh, gaar oo uber wax la yidhahdoo kale iyo shirkado lamida lift haddaan u fududeeya dadkii eh, soomaaliya joogana sida dhaweeyahoo kale waa qof gaarigiisa isagoo gaar u leh hase yeeshee si tagsi ugu shaqaynaya waxaa suuragala caasho gaarigaas inuu wado qof ama looyer ah ama dhakhtar caafimaad oo buuxa ah ama maaragtay xisaabiye eh, shirkad weyn ah ama injineer ah inuu wado oo adigu ku qaado markaad sheekaysataan eed dhegaysatid waxaa laga yaaba innagan xitaan uu kaa lacag badan yahay in badan haddana markaad ka degtid intii uu kugu qaaday eh, aada siisid boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax ku dhow waxay u badan tahay inaad tib ugu dartid waayo dhaqankiibaa caynkaasa isaguna wuxuu u soo galay meesha oo uga shaqaynayaa saacadahaas dheeraadka ah isagoo shaqadiisi rasmiga ah haysta inuu dee waxna ka helo haddaad tib siin weydana uu u arko inaad maaragtay aadan qof wanaagsan ahayn oo kale waa gartay ila waa dhaqankii waa dhaqankii haa hadda masalan tusaale ahaan waxaa la sheegay eh, gobolka minnesota anuuna degenaan jiray beri hore mudda ay ugu dambaysay markaan joogay timajarku wuxuu ahaa labaatan dollar hadda waxaa la yidhi konton dollar kama yara marka iyadoo aad gashay timajarihii oo timi laguu jaray oo konton dollar aad siisay qofkii timaha kuu jaraayey haddana markay ugu yar tahay toban dollaroo oo bakshiisha ama tib aad ugu daraysa inta badanna waa naqaanaa eh, ani markaan minnesota joogo waan garanaya dhallinyarada timajar ka shaqeeya gawaarida ugu dambeeyay wataan eh, mashruucyo gaara u socda dhulkii bay ka dhisteen guryo waayo way ka taajirsan yihiin dadka kale oo dhan ileen lacag dul socda isaga socota oo qof kastoy madaxa u jaraan isagoo lacagtiisii la baxay ayuu haddana ugu daraya ileen berri buu soo noqon doonaa uu rabaa in maaragtay si fiican loogu jeego xiiro waa saas marka waa dhaqan fiday walaay waxaa kaloo xiise leh oo aan rabo inaan kuu sheega waxa weeyaan dhallinyaro soomaaliya ayaa sheekeynayay maalin waxay dhaheen meel baan ka cunnay mukhaayad wax gabadh caddaana noo adeegaysay waa waddamada north america canada iyo maraykanka taheed hadda ma xasuusto marka ugumay darin tib gabadhii markaa ururisay alaabtii ay la tagtay ayay fiirisay risiidkii ay wiilashu eh, ay maaragtay lacagta ku qornayd waxay arkeen inaan wax tiba ugu darin gabadhii waxaa la yidhi way soo noqotay iyadoo ooyeysa maxaa dhahay eh, adeeg fiican idinma qabanin miyaa iyaga way naxeen may waad noo qabatay adeegaaga aduu fiicnaa maxaa dhacay tib tibta marka halkan iyadu lacag in la siiyo ugama baahnee eh, u- uma jeedee waxay ujeedaa tibtu waxay ka turjumaysaa qofkani adeeg wanaagsan buu ii qabtay marka iyada waxaa uga daran waa waxa appreciationka ay dhahaan oo oo ah Ah, micnihii shaqadii yaa aad qabatay waan ku qanacnay waan la dhacnay qanacno waan kaaga mahad celinaynaa waan garowsanay inaad si qurux badan noogu adeegtay weeyaan marka micnaha micnayaasha kala duwan ay leedahay waa taas cajiib een, soomaaliya iyada waagii hore ma ka dhici jirtay in bakshiishkan oo kale een, tibtan oo bakshiish kolley t- uma hayo een, fasiraad kale ma ka jiri jirtay horta waxaa jirta sheeko xiisa leh Ah, ah, in- in- intaan ani xasuusto ma arag weligii allaahi qof eh, qof kale bakshiis siinaya waayo waxaan ku garanayaa taas aniga iyo gruubkii aanu isku mar nimid maalmii hore way nagu adkay inaan dadka tib siino marka waxaan ka garanaysaa inaynan dhaqankiina ayna ka mid ahayn markaas laakiin waxaan maqlay sheeko xiisa leh waxaa la yidhi berigii eh, hore ee dowladihii hore ee soomaaliya ee tay ahayd ma garanayo ayaa nin hotel fadhiya oo in- nin dee magac leh oo muunad leh ayaa waxaa la yidhi eh, wiil caseeya ayaa ayaa kabihii u baalashaayey wiil kabihii buu ka qaaday xabaar ka bacdi u soo celiyey markuu odaygii xirtay ayaa wuxuu ka helay adeegii wiilka uu qabtay inuu ahaa mid aad u qurux badan oo kabihii uu fiiriyo si fiican u dhalaalaya marka wiilkii yaraa markuu u dhigay eh, kabihii ayuu dib uga laabtay isagoo sii socda ayaa odaygii u yaro ku yidhi yarow yarow adeer loo soo jeestu ku dhahay hee bravo u dhahay maxaa dhacay u dhahay markuu dhahay si fiican baa igu dhalaalisay kabaha marka wiilkii yaraa waxay rabtay kanuu sugay odaygu inuu war sii raaciyo odaygu waa iska aamuso sheekadiisii uu saaxiibadii la haystay buu iska sii watay uu ka wiilkii jeestay yaraa in soo uu kasii jeestay haa wiilkii yaraabaa intuu odaygii la hadluu ku dhahay adeer bravo besa caron oo ula jeedo bravadan lacag inaad sisa iiga fiican baraabada in lacagee bravada in lacagee marka sheekadaas aya- ayaan maqlay waxa laga- waxa suuragala yiriiskaasi inuu la dhaqmay odayaal kaloo laga yaaba inay wax siiyeen laakiin soomaaliya intaanan ogahay kamay ahayn ahaan haddaan usoo noqono n gaar ahaan dalkan maraykanka n iyadoo bakshiish ay ahayd oo markii horeba lacagta loo bixinayay shaqo fiican aad ii qabatay oo qofka loogu daraayay ayaa meelaha qaar waaba lagu soo darsadaaba percentage boqolkiiba intaas boqolkiiba toban boqolkiiba meelaha qaar labaatan Eh, waxaa laga yaabaa marka ay koox isla socotay lacag cunto in boqolkiiba intay cuneen lagu dhufsado oo laga yaabo in boqol dollar iyo ka badan oo oo oo oo tiba ay bixiyaan oo ay ku qasban yihiin oo qasab ah Eh, Waa sax.
oo ay soo qortaan maqaayadaha meelaha qaarna sida tagaasidan oo kale ama uberka ama liftiga iyagu waa qofka wixii aad u garato inaad siisid waa sax marka marka sheekadan gabadhan tibta la siin waaye intay aada uga xanaaqda uga carootay soo weerartay qofkii adeega u- ay- ay u fulisay sidii gabadhii oyday oo kale laga yaaba inay u dareentay laakiin gabadhani waxoogaa way si talax tagtay laakiin saad xustay waxaa jira muqaayado halkan virginia xitaa markaan joogno markaad tagto qaar iskaga soo darsanaya ay leeyihin service fee iyo waxa ma- magacyo gaara u bixinaya way jiraan waxa la yidhaha da- dalka faransiiskana dabeecadahaasuu la yaalla fifteen percent shan iyo toban boqolkiiba ayuu ayuu saarayaa laakiin inta badan maqaayadaha maraykanku waxay kuu daynayaan adiga markaad wax ka cuntid inaad tibta ugu dartid inta badanna boqolkiiba saan sheegay sagaashan iyo wixii ka badan dadku tib way bixiyaanoo eh, waa arrin iska dhaqan noqotay oo adigaa isla yaabaa intaad maqaayad gasho inaad wax ka cunto aadan qofkii wax ugu darin ilaa inta irdi aad kasii baxayso ilaa xitaa aad gaarigaaga ka gaaraysid ama gurigaaga intaad tagtid waad waad isweydiinaysaa
sandheer waxaad ka warantaa n sheekadan warbaahinta dalkan maraykanka ay hadal haysay toddobaadkan ee ku saabsan gabadhan ka shaqaynaysay goobta bisaha ee gaar ahaan bisaha qaybna qofkaa doonta oo ka doonta meesha lagu sameeyo dadna intay iyagoo guryahooda joogaan ay soo dalbadaan markaasaa loo geeyaa marka gabadhan ka shaqaynaysa waxaa la yidhahda bitsa delivery oo intay ku qanci weyday markay bitsihii u geysay kastamarkii ama macmiilkii soo dalbaday ay aragtay ama ay ku qanci weyday cadadka tibtee la siiyey qabacda la siiyey intay xoogaa ka yara xanaaqday ku noqotay qofkii ay u geysay bitsaha iyadoo wadata nin hubaysan iyadana midi hore usii qaadato oo sidaas ku weerartay oo haddana la leeyahayba waxaa laga yaabaa in ay xabsi daa-in ku dhammaysato n inta ka dhiman macnaha n cimrigeeda oo waaba la xukumo la leeyahay bal sheekadaas iyo gabadhan iyo bal wax sidaa maaragtay u- ay- ay isla madax martay ayadan haddaad nooga dhacdid Wa- waa cajiib horta waxaa laga yaabaa saan sheegaya markii gabartii soomaalida ayada caddaankeeda u adeegaysay dhallinyarada soomaalida markay siin waayeen ay oyday in tanina ay sidoo kale dareentay in hawshay qabatay eh, lagu mahadin waayey waxaa suuragala gabadhaas inay dareentay hawsheedii in aan aan lagu mahadinin laakiin waxaa is leeyahay uu kusii uu ku talax tagtay uu ku fogaatay because dhibaatada ay isu keentaa hadda ka badan eh, tibtii yareed waxaa laga yaabaa shan doolar ugu badnaan inay ahaan lahayd dhibaatadii ay isku keentaa ka badan oo dembi waxay isgelisay hadda in maxkamad iyo dhibaato iyo xarig iyo ganax i- i- inuu yimaado howl marka badan gabadhaas way yar- way yara ha hawl badan bay isgelisay way yara talax tagtaan dhihi karaa waa tahay waxaan rabaa waxaan rabaa dhinaca kale marka n qaybta hore sheekada waxaa ku jirtay uberka iyo liftiga iyo n inta badan waxay noqotay in qofka gaarigiisii marsheediska ahaa ama gaarigiisii oodhig ahaa gawaari qaaliya dad wata ayaa ku shaqeeya waxayna waxaana ku jira dadkaasi dad looyaro ah dad n ganacsataa ku jiri kara dad macnaha maqaam sare ka jooga bulshada markay noqoto xaggii shaqooyinka oo professionalisa ku jira sax wayna dhacdaa in adigoo maaragtay ama qof gurigiisii iska jooga oo jeebyaro ah in gurigiisii uu ugu keeno cunno qof looyara ama dhakhtara ama business ka shaqeeya inuu gurigiisii alaab ugu keeno sax marka qof soomaali ah aha oo maqaamkaas jooga ama looyara ama lamida kuwaas aan sheegnay uber moodi lahaa oo ma u shaqayn lahaa qof maskiin oo isaga ka lacag yar ama ka maqaam hooseeya marka la fiiriyo xagga n kategoriga bulshada ay ku kala jirto horta waan gartay horta haddii maraykan la joogo iyo wadamada reer galbeedka waa haa waan aragnay kuwo badan oo dad aad maaragtay shaqooyin xirfad sare leh oo ka shaqeynaya waa aragnay Eh, halkan waxaan rabaa inaan aan- aan dib ugu yar noqdo waxa waaye soomaaliya qaybaheedoo dhan hadda dha- dhaqanka tibtu uu soo bilaabanayaa markaad tagto waayo dad fara badan oo qurbaha ka laabtaa jira oo ma maaragtay samaynaya hawshii marka hadda sidii berigii annaga dee aan yaryarayn markii dowladdii kacawnka ay jirtay ayna u jirin hadda way ka duwan taho tibta aad baa loo laisu siiyaa meelo badan waan soo arkay jigjiga hargeysa garowe meelo badan oo aan booqday waa- waan kusoo arkay xamar dabcanna waaba xaalad kale iyadoo waxaa laga yaaba qurba joogta ugu badan inay joogto taasi waa mid laakiin marka hadda soomaaliya laga hadlaayo qof mas-uul ka ah meel masalan wasaarad ka shaqeeya ama shirkad weyn u qaabilsan arrimaha eh, dhinaca maaliyadda amaba qareen ah amaba injineer ah intuu baxo gaarigiisa shirkadahan dadka geeya dhaweeyoo kale intuu ka rajistaraareeyo fiidkiima ku shaqayn lahaa taasi wa- waxaan u malaynayaa arrin jawaabteeda ay ay ay igu adagtay aniga waay hadda Waay.
kulley shakhsiyan waaya waxaan sameynaynaa marka jawaabtaas waxaan u daynaynaa dhegeystayaasha bal inay aragtidooda kasoo dhiibtaan in qof intaas macnaha een, aad sheegtay leh inuu inta gaarigiisii rajistar gareeyo oo uu dhaweeye ka rajistar gareeyo uu xaafadaha habeenkii ka adeegi lahaa waa sax ama dadka qaadi lahaa ama cunto u geyn lahaa Aad dhegeystayaashaan u daynaynaa aad baa maasantahay sanka qaybtan labaad uguna dambeysa barnaamijka waxaan idinku hayaa halabuure cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ku magac dheer joobo oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley oo toddobaadkii hore aad barnaamijkan ku dhegaysateen heesaha iyo sheekooyinka uu nala wadaagay ayaan caawana waxaan idinkaga hayaa qayb kale oo yar oo uu codkiisa hallaasiga ah noogu qaadayo qaar ka mid ah heesaha ay qaadaan amaba qaadeen fanaaniintii hobolada waaberi joobo mar kale soo dhowow qaraamid la yidhaahdo dadku waxay odhanayaan ba wax iska dhahaanu hebel qara- haddii horey qaraami u yaqaanaan qaraami sideedaba heesaa waxaa la dhahaa qaraami oo helele helele iyo hiro iyo baloole iyo iyo iyo oo iyo burcaw iyo noocaasaa la dhahaa hadda dadkan dambe qofkii haday uu kaman maqlaan waxay ku leeyihiin waa hees qaraamiya weye waadaani muusigba maqlayn kabankay marka qaraami u yaqaana baad leedahay ka- kabankii qaraami yaqaan Waa qaaci gartay.
baa la yidhaha marka qaaci baa la yidhaha qaaci qaaci waxaana iyagu ay dhegaystaana oo masrax baa la yidhaha markay masrax la taagan yahay waa gartay gawdhe tan qaaci baa la yidhaha fadhi baa la qa- qa- fadhi baa la yidhaha waa wuxuu ku bilaabayaa dee wa- dhowr nooc buu qaadaa wuxuu yidhi dugsiday yahay idiirinayso naftayday daranyada udiidi jirte anaa doqono mid kale ku daaraye dabashu iga dhaa sota calaaday dabashu haiga dhaa dhindhin dabashu haiga dhaa dabashu haiga dhaa sota calaaday taas waa mid
cajiib cajiib hore uma hore hore uma maqal taasi malaha kuwa aan weli dhegteeda kusoo dhicin bay ka mid tahay laakiin waxaan isku dayi doonaa bal caawa inaan raadiyoon helo oo dhegaystayaashana la wadaago isaga iyada uu qaadaya allah u naxariistee faysal
Thank you.
mushkilaad raadsaa labiyo toban jeer balay lumiyo labiyo toban jeer balay lumiyo lele laylugo yada diye aha aha aha
Is- iyadana waa faysal Li- siiqadan ka garanayaae allah u naxariistee cajiib
cirkiyo dhulka meel dhaxdoodaasoo dhannabaad shirinban dhacdhacaya hayay haygula dhicin meel iriyo dhagaxle taasina de wa isaga waa isaga waa runta
urdagamaabaladaao saxayligama guuro keliyada jidhkaygana qaban waaye gogooshe ninu gubay jacaylkii ganta law ka taagay kana jaray gasinkii goday lama colaad siini hay gabin hay gooyin hay gabin hay gooyin amba kuma guhaasini mamiyaa sii wadnaa cajiib cajiib nintaa u golon golay go'day lama colaadsho cajiib uu hadlay uu hadlay allah u naxariisto waa
geygeena oo weyn geygeena oo weyn gudlayda oo badan nin darabtaa u golongolay lama gooyo hanaaqee inuu gubay jacaylkii ganta law ka taagay kan haddaad garaasha leedahay gobaylaamacula ini hay gabin hay gooynin amba kuma guhaasini deaargebi axmed naxayiyo waxaa moodaaba waxaad moodaa inaad inaad si gaara aad u dhegaysanaysay ama aad u dhegaysatidba fanaanka een allah u naxariistee faysal cumar sida codka iyo siiqda iyo laxanka iyo erayadaba aad u haysid intaasoo dhan fariinka arabay dirayaan aada u weyn de ma- marka hore waan ka fiirfiirsadaa anigu iyo dadka fanka iska jecel baan iska ahay ma ogtahay fanaanna ma noqdo waxaa la yidhi duugu geedkan macuna geelaba uma ogola haye dadka kii qabtay waxaan ku yidhaha waariyaha waad qaldaysaa ma ogolin hees la qaldo inaan qaado aan fanaan noqdana ma jecli ma ma ma dhiirado
cajiib cajiib cajiib cigaal bal hal marku soo daraya de ninkiyaan cigaal lagu soo daraya diyaar babulaha libaaxiyo meel bahal ku jira oo dugagu ku bedayay unku baalka dhaafiyo kama bayda halistiyo nafta bay lahdeedo bishaanka maqnaaba sanadiga gabadato igiga la tumayo umadaga banaanku
jacaylkii booba ka ilaaliya buur warqadiyo shaaroy ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqee wadnahaad labaydhaa ku baabiya naye wad wadnahaad labaydha ubaridina ye waberi samadke waberi samadke waalkaa bayd baydle waxay ka mid tahay Ay.
waxay ka mid tahay heesaha weliba markuu kabankiisa tumanaya axmed cali cigaal uu s- Allah uu si ya.
weyn u dareemo mawaantahay hayaay heesaha aadka ugu dareemo wey kole waan fiiriya anu heesaha xaggasan ka fiiriyaayo waan fiiriyaa de dhinac walba anigu waan hayo dhinac waan iska galaa mogtahay xag walba waan iska hayo fanka laakiin sida waan qiimeeya sidiisaba fanku halkaa ha iska yeelana waadiyo maxaa ku cayaarin aniyo dadayaan ku dhaha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baan kuu salaamayaa jawbo barnaamijka caweyska iyo ka qaybgalkaagana aad baan kaaga mahad celinayaa iyo wakhtiga aad na siisay thank you sidaasoo kale thank you very much guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawan intaas ayaan ku soo xirayaa intaan mar kale kulmayna haddii aan laydmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo dhigilkaa la dumayo umadega bannaanku jacaylkii gooba ka hilaadiyaabo babullaha libaaxiyo kaybahal ku jirao dugaaguu ku badeeyey mabayra halistiyo mabaylahdeedo lafta baylahdeedo bishanka maqnaaba sannadigaaga badato igilkaa la tumayo umadega bannaanku jacaylkii boobaan ka hilaadiyaabo umadega bannaanku babac baan ku noole barbarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa umadega bannaanku babac baan ku noolo barbarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa barhadiyo ushaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqi barhadiyo ushaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqi wadnahaad labaydha bariidinaaye wadnahaad labaydha ufaafinaku jacaylkii boobaan ka hilaadiyaabo umadega bannaanku babac baan ku noole barbarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa umadega bannaanku babac baan ku noolo barbarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa barhadiyo ushaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqi barhadiyo ushaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqi wadnahaad labaydha bariidinaaye wadnahaad labaydha ufaafinaye maberi samaateen maberi samaateen idaacadda caawa iyo dunida ayaa intaasi ku dhan waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garbi daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
babac baan ku noole barbarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa umadega bannaanku